habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba a kula soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo arbacaa taariikhduna ay tahay labada bisha oogast ee sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatan waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba guud ahaanba dunidaad nagala socotaan boggayaga v o e somali com haatan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha ee soomaaliya go-aanka aan qaadanayno ama aan qaadayno waxaa waay mas-uuliyaddaas meesha ka dhalatay ama eexda ama musuq maasuqa meeshaas ka dhashay waa inay yeelataa qof mas-uuliyaddaas qaadataa marka mas-uuliyadda qofkaas ay qaadanayo ama gaar ahaan guddoonka xiriirkaas uu qaadan doono ugu badan waxaa waaye horta inaan midda ugu horreysa waxaa waaya inaan shaqada ka joojina
waxaa kaloo dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay aqoon-yahan soomaali ah oo sanadkan ka qayb gelaya mashruuca mandela washington initiative waa tababar ku saabsan dhanka hogaaminta oo dowladda maraykanka waaxdeeda arrimaha dibadda ee sanad kasta toddoba boqol oo dhalinyara leaders ah ee kasoo qaado wadamada saxaraha ka hooseeya oo oo africa ah kadibna ay keento maraykanka jaamacado kala duwanna loo qaybiyo
qodobadaasi weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynah dalalka ku bahoobay urur goboleedka galbeedka qaaradda afrika ee kawas ayaa wafdi u diraya dalka niger maanta si ay wadaxaajooda ula soo yeeshaan saraakiisha militariga la wareegay awoodda la wareegay dalka niger ee toddobaadkii hore xilli mas-uuliyiinta difaaca ee dalalka gobolku ay ku kulmayaan dalka jaarka la ah waddankaasi nigeria urur goboleedkani kawas ayaana cunaqabatay inay ku soo rogay dalkaasi niger islamarkaana sheegay inay awood u adeegsan doonaan haddii hogaamiyaasha afgambigu aanay muddo toddobaad ah oo ku siman maalinta axadda dib u soo celin madaxweynihii dalkaasi loo doortay wafdigan ku socda amaba ku jihaysan dalka niger ayaa u hogaaminaya hogaamiyihii hore ee militariga dalka nigeria cabdusalaam abubakar kaasoo maanta halkaasi gaaray si uu wadaxaajooda ula yeesho militariga dalkaasi niger maxkamadda sare ee dalka ruushka ayaa maanta diiday racfaan u qaatay ifan safkarof oo ah weriye arrimaha sirta ama dadka dabagala kaasoo ku xukuman muddo labaiyo labaatan sano ah xabsi ah anidhahda kaasoo ku xukuman xabsi labaiyo labaatan sano ah kaas oo loo sababeeyey amaba lagu eedeeyey inuu geystay amaba falay khiyaamo qaran ivan oo saddex iyo soddon jir ayaana sanadkii hore lagu helay inuu xog milatariga ruushka uu leeyahay uu u gudbinayo sirdoonka dalka czech republic iyo weliba saynisyahan asalkiisa ruushya oo haysta dhalashada dalka jarmalka iyadoo eedahaasina uu dhinaciisa diiday amaba iska fogeeyey racfaanka garmaqalka oo si gaar ah loo qabtay ayaa keliya lagu casuumay wariyaashu inay dhegaystaan go-aanka maxkamadda oo aan waxba ka bedelin xukunkiisii sida ay ku warameen wakaaladaha wararka ee dalkaasi ruushku xukunka xabsigiisa ayay cambaareeyeen kooxaha xuquuqda aadamaha iyo weliba asxaabtiisii horey wada shaqaynayeen kuwaasoo ku dooday in lagu beegsaday inuu wax ka qoray dhacdooyin wejigabax ah oo ay la kulmeen militariga ruushku xilliyada qaar ugu dambeyntiina koox xeerbeegti ah ayaa go-aan ka gaadhay in xabsi daa'ina lagu xukumo amaba dil toogasho nin macbada yuhuuddu leedahay ku dilay koob iyo toban qof magaalada pittsburg robert boris oo geystay weerarkan ayaa ahaa kii ugu xumaa ee yuhuudda nacaybka ah ee taariikhda maraykanka ka dhaca iyadoo uu xooga ku galay macbadka tree of life sanadkii laba kun iyo siddeed iyo tobankii kadibna uu halkaasi rasaas ku furay iyadoo goobtaasi ku dilay xubno ka mid a dadkii halkaasi ku sugnaa oo u imi cibaado iyo weliba in ay halkaasi wax ka kororsadaan isla xeerbeegtidaasi heer federaalka ayaa ku helay ninkani bishii juun saddex oo lixdan dembi ciqaabeed sida maanta la sheegay taasoo keentay inay go-aanka xukunkan gaadhaan iyadoo la shaacin doono go-aankaasi ay qaateen wakhti aan fogeyn waxaanay tahay in xeerbeegtidu ay dhammaan isku raacaan in xukun dila lagu xukumo iyadoo haddii ay isku raaci waayaanna lagu xukumi doono xabsi daayin aan xafiis lahayn dhegeystayaal qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qeybaha dambe idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida fiidocana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegaystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay saacadii lasoo dhaafay waxaa wararka soomaaliya hadheeyey murana ku saabsan gabadha ku ordaysay magaca jaamacadaha soomaaliya oo ka qayb gashay tartan jaamacadaha dunida ee lagu magacaabo f i s u oo sannadkan lagu qabtay magaalada jangdu ee dalka shiinaha gabadhaasi ayaa wareeggii hore ee isreebreebka ka gashay meel aad u hoosaysa arrintan ayaana dhalisay su-aalo la iska weydiiyey diyaargarowga tartanka ee jaamacadahan haddaba goor dhoweyd ayaa haaruun macruuf uu khadka telefoonka kula xidhiidhay wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha soomaaliya maxamed barre waxaana ugu horreyn weydiiyey natiijada ka soo baxday baadhitaankooda
waa madsan tahay haarun marka hore horta waxa waaye waxaan xanuweed wax sadan ama wax oo yani fajac oo mufaaja'a inagu noqotay shalay markaan baraha bulshada ka arag yani maxay tole waxa sida u dhaceen laakiin nasiib wanaag markaan baarnay xalay waxaan la hadalnay guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed oo xiriirka ama waxa qolyaha meesha geeyeen oo la dhaho waxay horta gabadha meesha lagu geeyey markaan baarnaan rabaa inaan hoos u dhagdhige guddiga olombikada qarankaan u yeernay waxaan kaloo u yeernay xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya waxaan nooga yimid guddoonkooda waxaa kaloo sidoo kale noo yimid qolyihii magacoodii meesha lagu geeyey dhalinyarada ee wiilkii gabadha meesha tagay magacooda lagu geeyo ayaguna sheeganayeen magaca ah xiriirka ciyaaraha jaamacadaha soomaaliyeed saddexdooda waxaan ugu yeerno xafiiska waxaan galnay kulan dheer oo saacado qaatay baaris su-aalo weydiin waxaa noo soo baxday marka kow horta marka hore guddiga olombikada soomaaliyeed fadhigaas labada fadhi waxay noo xaqiijiyeen meeshana ku qireen in xiriirka ciyaaraha jaamacadda soomaaliyeed dhalinyarada magacaas wax ku waday inay horta gebi ahaanba ka tirsaneen guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed ayna ka diiwaan gashaneen taa horta meesha noogu xaqiijiyeen labo waxaa noo meesha noogu caddaatay ama meesha lagu xaqiijiyey in gabadha muranka badan dhalisay ee la yidhaahdo nasre abuukar cali aysan ahayn ciyaartooy ka tirsan orodada marka intaa kadib markaan xaqiijinay dood dheer iyo discussion badan aan galnay wasaaraddu la tashii badan ay samaysay waxay marka wasaaraddu hadda soo saaraysa hadduu la yidhaahdo daqiiqadaha ama saacadaha nagu soo aadaan qaraar oo looga fal celinayo falkii foosha xumaay ay ku kaceen qolihii ka been abuurtay magaca jaamacadaha soomaaliyeed iyo magaca athleticada marka waxaan samayn doonaa hadduu la yidhaahdo falcelin ay dadku ku qanci doonaan bulshada tallaabo cadna loogu qaadi doono
marka sidee bay gabadhani magaca soomaaliyeed ugu oroday magaca jaamacadaha halkaasi ma qabyaalad baa lagu geeyey ma musuq maasuq baa lagu geeyey ma eex kalaa lagu geeyey
horta runtii markaan u fiirino gabadhu magaca horta u ordoysay markaan clarification yar samey lahay iyo media ma xal oo dhan aan ka saxayay qaran ahaan horta kumay bixin oo as a national team kumay bixinin laakiin jaamacadaha ardayda jaamacadahay ku ordaysay wijis magac soomaaliyeed ah laakiin meesha sida ay ku tagtay gabadhu markaan baarnay oo aan baaritaan oo olombikada qolyihii diray xiriirkii athleticada oo ayaguna qayb ka ahaa dadka maxaa la dhahaaye maadaama hooshu ayaguna qayb ka ahaayeen dadka ay waxa soo wada galeen baaritaanada aan wadnay linkiyada waxay gabadhaasi ku tagtay aan dhihi karnaa qaab oo aan sax ahayn lasoo marsiinin nidaam transparent ama waafaqsan shuruucda tartamada qof markuu heer caalami ama dibad ku matalayo jaamacad ama urur ama dal waxa waaye marka hore horta waa inuu kusoo guuleystaa local tartanada oo gudaha ama local tournamentiga markuu guuleysto champion noqdo dibadda qofka ku matali karaa gabadhan intaba maysan ahayn waxaa lagu geeyey oo aan dhihi karnaa oo xaqiijin karnaa qaab masuq maasuq ah waana midda ay hadda wasaaradda falkaas baarista iyo qotada dheer ay ku hayso jawaabta cadna ay kasoo saarayso saacadaha soo socda marka ma dhabbaa in xiriirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya khadiijo aadan ay habaryarteed tahay maad xaqiijiseen taas
baaritaanka oo aynu ku sameynay maxaa la dhahaa gabadha ka qayb gashay maxaa la dhahaa ciyaaraha iyo guddoomiyaha inay ka dhexeeyaan wax oo family ah waa wax jirta oo xaqiiqa oo dhab ah go-aankeeda rasmigan daqiiqadaha masaacadaha soo socdo ayaa si officiala usoo saari doona hadduu ilaa yirahdo marka tallaabadaad qaadaysaan ii sheeg hadda dabcan waad og tahay go-aanka aad gaadhaysaan dadweynaha la wadaag
dabcan go-aankaan qaadanayno amaan qaadayno waxaa waay mas-uuliyaddaas meesha ka dhalatay ama eexda ama masuq maasuqa meeshaas ka dhashay waa inay yeelataa qof mas-uuliyaddaas qaadataa marka mas-uuliyadda qofkaas ay qaadanayo ama gaar ahaan guddoonka xiriirkaas uu qaadan doono ugu badan waxa waaye horta inaan midda ugu horeysa waxaa waaye inaan shaqada ka joojina shaqa joojin ku sameyno kadibna aan baaritaan u dirno oo arrintaas aan horgeyno cadeymihii aan haynay iyo kuwo kaloo dheeri aan sii baarno waxaanse kusoo bilaabmeen iyo intay soo socdeen intay jireen kadibna aan horgeyno hay-adaha sharciga ama mataqaana munaasabka ku ah marka go-aankan qaadanayno xaqiiqda waxaa waaye in mas-uuliyaddaas banishmentigeeda uu qof qaato taasaanan insha allah aan mar dhow official u shaacinayna marka ma guddoomiyaha guddiga ciyaaraha fudud keliya ayaa qaadanaysa mas-uuliyaddan dad kale ma ku jiraan
waxay ku fiican taha haarun daqiiqadaha ama kaminka soo socdo saacadaha soo socdo ayuu go-aanka soo baxaya markuu soo baxo markaasaa go-aanka official u noqon doona haduu laayarada markaasaanaan hadduu laayara la wadaagi doonaa presska hadda laakiin si hordhac waxaan kugu sheegaynaa in mas-uuliyadda banishmentiga uu qof qaadanayo oo shaqo joojintaas aan samayn doono mas-uuliyaddana la qaadanaya cidda ay ku caddaato hataa qof laiskaga saara aysan ahayn waay su-aasha ugu dambaysa sidee bay arintani haddii masuq maasuqa gabadha lagu geeyay sidee bay uga hoos baxday jaamacadihii guddigii jaamacadaha sidee bay uga hoos baxday guddigii olombikada sidee bay uga hoos baxday wasaaraddii ciyaaraha intaasoo dhan see bay uga hoos baxday soo lama dhihi karo cidda mas-uuliyaddan qaadanaysa way ka weyn tahay xiriirka ciyaaraha fudud keliya
waa run waa arrin wanaagsan oo su-aal fiican siday uga hoos baxday mas-uuliyadda waxay uga hoos baxday hanaanka gabadhan horta lagu soo xulayay ama meesha lagu selectgareynayay ama meesha ijraa-aadka brocesska wax loogu sameynayay ee brocesska markii la bilaabayy maynan ogeyn jaamacadaha maynan ogeyn olombicada maynan ogeyn wasaaradda bal wasaaraddu waxay kasoo gelaysay oo aan rabaa inaan caddeeyo oo dadku mararka qaarkiis ay codadka inta jarjareenay kelibiyada soo samaynayeen yacni agaasimaha guud wasaaradda oo gabadha sogootinteeda ka qayb galay annaguna wasaarad ahaan markaan dib u celino waxaan ugu nimid nidaam ah xeer jajab oo xiriiradu ay kusoo wadeen wasaaradaha amiin ay kula soo macaamilayaan xiriirada xul qaran ama waxba ay soo diyaarinayaan koox individual soo diyaarintooda isku dabaridkooda ayagaa lahaa jiray kadibna waxay la imaan jireen maadaama wasaaraddii iyo burburkii kadib ayaga xiriirada si madax banaan ay gacanta ugu hayeen kadibna wasaaraddii iyo nidaamkii maamulka markuu yimid waxay samay jireen oo keliya ogeysiinta ugu dambaysay leeyihin xulka fulaan u aadaa laakiin wasaaraddu involved ama maysan ku lahaan jirin overside sida lagu soo xulay inta badan kalsooni baadana waxaa ka dhexaysay nidaamka wasaaradda kusoo shaqeey jirtay iyo xiriirada laakiin markaan aragnay shalay waxa dhacay waxaa noo soo baxday in meeshaas rool weyn ay ka maqan tahay koo iyo tobanka bilood annaga wasaaradda joognana roolkaas waa u taagnayn sidaan kusoo celin lahayn maalin kasta xiriiradaan la hadlaynay annagoo wasaaradda bil joogaa todoba iyo labaatanki stember twenty twenty two waxaan isugu yeeray madal guddiga olombikada qaranka iyo dhammaan xiriirada dalka ka jiro aan u sheegaynay in rooliska la kala qaato balse nasiib daro xiriirada qaybtood waxay u fahmayeen inay cadaadis dowladdu ku samaynaysa ama wasaaraddu inta badan lahaayeen waa madax banaan nahay annagaa shaqadeen u madax banaan waa run way naga madax banaan yihiin madax banaanidooda waa ilaalinaynaa waa dhowraynaa waxay u madax banaan yihiin day to day activity waxay u madax banaan yihiin operationkooda waxay u madax banaan yihiin administrationkooda technicalka marka aan isku soo celino waxa waaye qolyaha xiriiradu inta badan waxay la macaamilayeen ama wasaaradu u keenayeen markay wax soo fanalad-gareeyaan safrayaan laakiin insha allah tan waxbaan ka baranay cashar waxay noqon doontaa kuwa soo socda in aada looga feejignaado ay wasaaraddu mas-uuliyaddaas qaadan doonto biidn illah tacala wayna qaadanaysaa wixii ka yimaadana wasaaradda mas-uulka noqon doonta hadduu ilaha raxadda kadib waay si kooban dhaawac ay arrintan u geysatay dalka iyo iyo hay-adda ciyaaraha soomaaliyaba
runtii markii si loo fiiriyo runtii waa wax oo unacceptable wax xoogaa aada looga qurux badnaa dhaawac ahaan waa run sumcadda iyo ciyaaruhu kuma habbooneen waxa dhacay ama waxa indhaha bulshadu ay shalay arkeen wax aada ugu habboon ma ahe taas marka annagoo ka duuleyno arrintaasi sida caadiga ahayd markay wax dhacaan ama fal dhaco inta badan inta la yidhahdo waa la baaraa waa laga gudbaa annaga waxaan rabnaa taas inaan wax ka duwan sameyno waxaan sameynaynaa action ama ficil waa baaraynaa baaritaanku meeshay ku caddaato ama cidday ku caddaatana waxaan sameynaynaa mas-uuliyadda iyo ciqaabta uu leeyahay ayaan shacabka soo horkeynaynaa macnaha ma sameyn doono inta dhaawac aragno kama gudbi doono marka taasaan ugu kalifayso inaan wakti dhow soo gudbino go-aan kale oo la arki doono insha allah aadna idinkuna heli doontaan noqolkiisa
kaasina wuxuu ahaa wasiirka ciyaaraha ee soomaaliya maxamed barre oo u warramayay haaruun macruuf dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaanaan la xidhiidhnay guddoomiyaha ciyaaraha fudud khadiijo aadan hase yeeshee aanay ka soo jawaabin codsigii waraysi ee aan u gudbinay halkaad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida toddobaadkan waxaa dalka maraykanka ku sugnaa dhallinyaro iyo weliba aqoon-yahano ka qaybgelaya barnaamijka kobciyaha hogaamiyaasha mustaqbalka afrika ee lagu magacaabo yaali amaba young african leadership initiative kaasoo markii dambena loogu magac daray madaxweynihii ugu horreeyey midooda ahaa ee xukumaa dalka koonfur afrika waa nanse mandele soomaaliya waxaa sanadkan uga qaybgelaya doctor faarax ciise muumin oo ah guddoomiyaha ururka dhakhaatiirta xoolaha ee puntland waxaanu goor dhoweeyey khadka telefoonka iigu warramay isagoo ku sugan magaalada tan washington d c
waa mahadsantahay walaalle barnaamijkan ka qaybgelayo waa magaciisa waxaa la yidhaahdaa mandela washington fellowship waa tababar ku saabsan dhanka hogaaminta oo dowladda maraykanka waaxdeeda arrimaha dibadda ee sanad kasta toddoba boqol oo dhalinyara leaders ah ee kasoo qaado wadamada saxaraha ka hooseeya oo oo africa ah kadibna ay keento maraykanka jaamacado kala duwanna loo qaybiyo si ay tababar dhanka hogaaminta u bartaan waan gartay waxaad tilmaantay in ay wadamada afrikaanka ay kasoo qaado dowladda maraykanka waaxda arrimaha dibaddu adiga marka laga yimaado imise soomaaliya aad ku tihiin se dadka kaala qaybgelaya waddamadee bay ka kala yimaadeen
walaalo dadka nagala qaybgelaya waxay ka yimaadeen ilaa lambarka saxdaa ma hayo laakiin ilaa iyo dhowr iyo afartan waddan bay ka kala yimaadeen oo africa ah soomaaliya laakiin keligii waa sanadkan ka qaybgelaya waan gartay waxaad tilmaantay in jaamacada loo qaybiyo oo la geeyo kadib marka waddanka maraykanka la keeno adiga xaggee baa lagu geeyey se ilaa hadda muddo intee leeg baa joogtay
walaal waxaan imi kow iyo labaatankii bishii juun nasoo dhaaftay waxaana la geeyey oo aniga laygu qoray jaamacada la yidhaahdo kansas state university oo ku taala magaalada manhattan ee gobolka kansas waa midwestiga gobollada laisku yidhaahdo ee maraykanka waxaan joognay lix asbuuc lixdii asbuuc waa noo dhammaatay afarta cisho udambeeya marka dadkii jaamacadaha kale lagu qoray oo dhan baa isugu yimaada magaalada washington d c si summit guud ama ama ama shir guud ay isku bartaan dhammaantood ay ugu yeeshaan afartaa cisho waxayna la kulmaan madaxda maraykanka si ka hor intaana waddamadooda dib ugu laaban waan gartay muddada lixda usbuuca ee aad haatan waddanka maraykanka joogtay iyo weliba jaamacaddaasi kansas city aad joogtay waxyaabaha aad kororsatay ama lagu kordhiyey meelahaad soo aragtay ciddaad la kulantay maxaa ka mid ah
walaal wa waa mahadsan tahay marka koowaad halkii jaamacadda kansas keliya waxaan ku wada joognay ilaa iyo shan iyo labaatan dhalinyaro ah oo ka yimaaday saddex iyo labaatan waddan oo afrika ah marka kow waxaan bartay dhalinyaro shaqooyin wanaagsan ay communitiyadooda ama deegaanadooda ku caawinayaan ka haya waddamadoodii oo hogaamiyeyaal soo kacaya ah oo waddamada africa ka yimi baan isku xiranay oo isbaranay taas waa mid tan labaad waxaan baranay qaabka hogaaminta wanaagsan ee weliba marka communitida lala shaqeynayo see communitiga iyo dowladda la isugu xiri karaa seeba communitiga inclusion loo sameyn karaa waxaan kaloo booqanay non profit organizations ama hay-ado ka shaqeeya maraykanka gudihiisa oo dadka danyarta caawiya dadka homelesska ee aan guryaha haysna caawiya marka wax badan oo aqoon iswadaarsiya baan baan ka baranay lixda asbuucaan joognay sida ay u shaqeyso dowladda maraykanka heer state iyo heer federaal jaamacaduhu soo shaqeeyaan non profitku soo shaqeeyaan waxaan sameynay sidoo kaleeto volunteerism ama inaan communityga wax ku celin karno oo aan oan la shaqeyno marka waxyaabo badan oo aan halkaan lagu soo koobi karin baan barnay walaal waan gartay dabcan waa markii ugu horreysad maraykan timaado mise horaad u timi
waa markii ugu horreysay walaal waa markii ugu horreysay aad baan ugu faraxsanayna waa hagaag marka haddaad isbarbar dhigto aragtidaad marka hore haysatay iyo weliba haatan oo aad intaasoo dhinac oo kala duwan inaad soo aragta aad tilmaantay si dowladdu u shaqayso hanaanka mutadawacnimada si bulshada wax loogu celiyo jaamacaddii iyo weliba dad kala duwan ood aragtay maxaad isleedahay khibraddaadii waayo aragnimadaadii iyo weli aqoontii aad lahayd way ka bedeli kartaa ama ay kusoo kordhisa waa mahadsan tahay walaal waa mahadsan tahay wax badan baa iska bedelay markii hore anigu waxaan u haystay in inta meesha la yimaado casharo la qaadanayo la laabanayo laakiin way ka yara duwanayd oo wax yar baanba class gallay wax dhiganay moor waxaan nahay site visits meelo la booqanayo iyo wuxuu barnaamijkayga ugu badnaa iyo safaro iyo is-aqoon isweydaarsi iyo dalxiis baa la oran karaa marka taas waa taatan kalena waxaan kaloo baranay inaan communitiyadu aan dawladda wax kasta laga sugin ee ay communitiyadu iyagu isku tashan karaan oo organizations communitiga ka mid ihii ay dadkii kale ee communitiga ahaa ay caawin karaan in badan oo aan boqol kiiba boqol dowladda dowlad dowladda lagu tirsanaanin
wagaag haatan faarax waxaad ku sugan tahay magaalada washington d c ee caasimada waddanka maraykanka waxaad tilmaantay in shir guud la isugu imanayo shirkaa guud yaa idinkala qeyb galaya se kulamada idii xiga ama tallaabooyinka idii xiga ee intaa kadib aad uga dhaqaaqaysaan muxuu yahay waa mahadsanta walaal barnaamijku afar cisho wuu soconayaa khamiis wuxuuna soo bilaabmay isniintii oo u badnayd furitaan iyo isbarasho waxaan booqanay dhowr museum ama madxaf oo maaragtay magaalada ku yaala iyo meelaha taariikhiga ah ee magaaladan la geeyey si aan si aan wax uga ogaano waxaa waxa waxyaaba ugu muhiimsan oo barnaamijkan isugu imaanaya waxay ahaayeen awal shan iyo labaatanka qof ee halka jaamacadooda jooga baa isyaqaanin laakiin hadda waxaa baranaysaa afartaa cisho janis welis inaad barato dadkii kale oo iyaguna jaamacadaha kale lagu qoray ee ee aadka u badnaa ee toddobada boqol ku dhadhowaa waxaan kaloo la kulanay madax badan oo ka tirsan dowladda maraykanka maanta labada duhurnimo waxaan waxaan la kulmaynaa antony blinken ama wasiirka arrimaha dibadda ee maraykanka maantana lasoo xirayaa berrina meelaan booboqanaynaa jimcahana insha allah wadamadeedi wadamadeedi baan ku laabanayna haddii ilahay idinka ka dhima wagaag waddankii markaad joogtay maxaad qaban jirtay xirfadaadu maxay ahayd shaqadaaduse maxay ahayd
waa mahadsanta walaal waxaana guddoomiye ka ahay ururka dhakhaatiirta xanaanada xoolaha puntland waa urur ay isku midaysan yihiin dhakhaatiir baratay caafimaadka xoolaha badanaa waxaan sameynaa tababaro baan u sameynaa dadka communitiyada ah ee baadiyaha jooga si ay xoolahooda iyagu daaweysan karaan maadaama ay ka fog yihiin magaalooyinka oo aanay access uhaysan human and animal health service labadaba marka tababaro iyo waxaas baan baa u badan baan sameyn jirnay dhanka kalena waxaan ahay arday dhigta p h d-giisii wada oo cilmi baaris ku saabsan gaar ahaan xanuunada xoolaha ka yimaada dadka ku dhaca iyo xanuunada xoolaha cilmi baaris ka sameeya marka inahaas baan walaal ka shaqeeya markaan soomaaliya joogo waa hagaag laabashadaada jimcaha haddii aynu eegno iyo weliba de inaad deegaankaad ka timi iyo dhulkaad ka timi iyo soomaalidii aad dib ugu noqoto markaad cabirto ama aad miisaanto khibradaad kororsatay kulamadaad yeelatay maxaa ku qorshaysan markaad dib ugu noqoto waddankii shaqadaad qaban jirtay iyo weliba xanaankaad u mucaamili jirtay maxay ka bedeli kartaa baad is leedahay ama maxaa ku qorshaysan waa mahadsan tahay walaale walaal dad badan oo aan ku bartay intaan joogay maraykanka haba u badnaadeen shaqaalaha jaamacaddii aan aan aan aan joogay lixdaa asbuuc waan isku xiranay waxaan samaysanay connections waxaan wada samayn doonaa cilmi baarisyo ku saabsan caafimaadka xoolaha ee soomaaliya marka waxaa jira fursado u furan dadku markay barnaamijkan mandela washington fellowship dhameeyaan oo grantis ah oo dowladda maraykanku soo xayeysiiso marka waxaan qorsheynaynaa inaan adiga garantiyadaas iyo fursadaha ka faa'iidaysano aan cilmi baarisyo ku saabsan caafimaadka xoolaha aan ka sameyno maadaama anigu aan hadda sidoo wado sanadkii koowaad ee b h d gaygii aan ku jiro oo jaamacadda university of liverpool yirahdo u k ku taalla aan ka wado waxaan isku xiri doonaa jaamacaddii maraykanka aan halkaan joogay iyo wadanka hawlihii aan ka waday ee cilmi baarista ahaa anagoo kaashanayna dowladda maraykanka insha allah hadii lahadan ka dhigo
kaasina oo ahaa doctor faarax ciise muumin oo ka qayb gelay barnaamijka yaali ee waddankan maraykanka inta badan dhallinyarada lagu keeno oo igu warramaya khadka telefoonka isagoo ku sugan magaalada tan washington d c hay-adda iftin ee foundation oo ka shaqaysa arrimaha waxbarashada iyo weliba fursad u abuuridda dhallinyarada ka soo baxa jaamacadaha dalka ayaa daraasad ay samaysay waxa ay ku soo bandhigtay tirada ardayda jaamacadaha dalka ka soo qalinjabisay sannadkii laba kun iyo labaiyo labaatan haddaba qaabka ay daraasadan u samaysay hay-addan iftin iyo weliba waxyaabaha ay ku ogaadeen ayaa wariyahayaga muqdisho xasan kaafi qoyste uu ka waraystay guddoomiyaha hay-addaasi cabdulaahi maxamed xasan black
xasan kaafi aadaad u mahadsan tahay daraasadan waa daraasad sanadla ah oo ay hay-adda iftin foundation soo saarto waa sanadkii toddobaad oo xiriir ah oo aan daraasadan soo bandhigayno daraasadani waxaana diiradda ku saarnaa oo aan waqti badan gelinaa soo bandhigidda ardayda soomaaliyeed ee kasoo qalinjibisa jaamacadaha dalka gaar ahaan shahaadada koowaad sanadkan tirada guud ardayda soo qalinjibisay waxay gaarayaan labaatan iyo saddex kun laba boqol iyo soddon arday oo tirada gabdhahana ay ka yihiin sagaal kun boqol sagaashan iyo lix halka wiilashana ay yihiin lix iyo toban kun iyo soddon iyo afar arday markii laga hadlo daraasadan qaabkee ku hesheen ama yaa idinkala qeyb qaatay horta daraasadan guud ahaan waxaa gacan naga siiya jaamacadaha dalka oo iyagu mataqaanaa si shuruud la-aan ah noogu saacida inay xogtooda noo soo gudbiyaan waxaana sanadkan ayaguna mataqaanaa aan u mahadcelineynaa kasokow jaamacadaha mahadcelinta aan mataqaanaa ujeedineyno ku saabsan xogtooda nala wadaageen wasaaradda waxbarashada gaar ahaan tacliinta sare qeybta tacliinta sare oo iyaguna sanadkan jaamacado fara badan xogtooda nala wadaagay arinta ku saabsan jaamacadaha ay jaamacadaha ka qeyb qaatay tirada jaamacadaha ka qeyb qaatay sanadkan waa lixdan iyo sagaal jaamacadood oo ku kala yaala afar iyo toban magaalo oo dalka ka mid ah guud ahaan tirada kuliyadaha xogtani ay sida gaarka ah usoo bandhigtayna waa sagaal iyo labaatan kuliyadood cabdulaahi daraasadan waxyaabaha ugu muhiimsan ee aada ku ogaateen maxay yihiin runtii daraasadan qeybo fara badan ayay eegeysay maadaama xogta xog guud ay tahay kadibna waa la abla ableynayay oo waxaanu soo saareenay kuliyadaha ugu badan ee ardaydu sanad kasta ay kasoo qalajibiyaan kuliyadaha ugu yar oo aan inta badan ardaydu ay sarxiiseenin tirada guud kadibna wiilasha iyo gabdhaha kadibna waxaan eegnaa oo aan soo bandhignaa halka ay ku kala badan yihiin wiilasha iyo gabdhaha xogta sanadkan waxa weeyaan wax badan oo isbedel ah markii loo eego xogii hore ma jiraan marka aan ka hadlayno kuliyadaha ugu badan ee ardaydu kasoo baxaan waxyaabaha layaab kale waxaa ka mid ah in toddobadii sano aanu soo dhaafnay afar kuliyadood ay ahaayeen afarta kuliyadood ee ugu tirada badan ee ardayda soomaaliyeed ay kasoo baxaan afartaas kuliyadood ayaa marba kuliyad kaalinta koowaad gashaa laakiin afartoodaas ayaa sanad kasta noqdaa afarta kuliyadood ee ugu badan ee ardaydeenu wax ka bartaan waa kuliyadda computer science waa nursing and midwifery oo sanadkan kaalinta labaad ku jirta public iyo business administration labadaas facultina waxay yihiin facultiyada ugu badan ee ardaydeenu ay kasoo qalinjibiyaan sanadkan kuliyadaha ugu yar ee ay ardaydeenu kasoo qalinjibiyeen waxaa kamid ah aviation oo runtii ah kuliyad runtii dalka ku cusub islamarkaasna kuliyadaha aan soo bandhigi jirnay sanadkan ayadana qeybtii ugu horeysa ama markii ugu horeysa aan soo bandhigna ah statistics and planning oo iyadana maaragtay ah kuliyad runtii qiimo fara badan ku fadhisa laakiin ardaydeenu aysan aada u baranin iyo social science iyo marin maritim laba sad afartaasna waxaan dhigi karnaa waa afarta kuliyadood ee ugu yar ee sanadkan noqotay kuliyadaha ugu tirada yar dhinaca kale markaan eegno wiilasha iyo gabdhaha kuliyadaha way kala xiiseeyaan wayna ku kala badnaayeen sanadkan gabdhaha kuliyadaha ugu badan ee ay kasoo baxeen waxa weeyaan waxaan dhihi karna waxay u badnaayeen kulli caafimaadka ayay u badnaayeen oo waxaa kaalinta kuwaad ku jira nursing and midwifery kaalinta labaad public health kaalinta saddexaad medical lab halka kaalinta afaraadna ee gabdhaha ugu badan kasoo baxeen kuliyadda la yidhahdo public administration wiilasha waxa weeyaan computer wiilasha waxa weeyaan computer science iyo public administration business administration iyo banking and accounting afartaas kuliyadood ayaa iyaguna noqday afarta kuliyadood oo ay kasoo baxeen wiilasha ugu badan daraasaddu ma soo bandhigtay ardayda ugu badan iyo magaalooyinka ay kasoo qalinjabiyeen xogta waxay muujinaysaa magaalada muqdisho inay tahay magaalada ugu badan oo ay kasoo qalinjabiyeen ardayda ugu badan tirada guud maadaama ay ahayd labaatan iyo shan kun iyo laba boqol iyo soddon sideed iyo toban kun iyo afartan iyo toddoba arday oo ka mid ah waxay kasoo qalinjibiyeen magaalada muqdisho taasoo tirada guud percentage markaan ka dhigno noqonaysa toddobaatan iyo kow dhibic soddon iyo shan boqolkiiba ardayda sanadkan soo qalinjibisay magaalada muqdisho ayay kasoo qalinjibiyeen magaalada boosaaso ayaa kaalinta labaad ku jirtay oo ilaa saddex kun iyo shan boqol iyo lixdan arday ay kasoo qalinjibiyeen waana tirada guud waxay ka yihiin afar iyo toban dhibic kow iyo toban baydhabo ayaa kaalinta saddexaad ku jirta waxaana laga yaabaa in magaalooyinka qaarkood ee tirada ardayda kasoo qalijisay intaa ay ka badan tahay balse waa inta annaga xogtayada aan taqaana aan maaragtay ku helnay dhinaca jaamacadaha markii la fiiriyo sanadkan jaamacadda ardayda ugu badan soo saartay waa jaamacadda la yidhaahdo east africa university magaalada boosaaso ku taal oo laba kun iyo lix boqol iyo konton iyo afar arday ay kasoo qalinjibiyeen halka jaamacadda uniso university of somalia oo fadhigeeda muqdisho yahay iyadana ay kasoo qalinjibiyeen ilaa laba kun ku dhawaad kun iyo sideed boqol iyo sagaashan arday daarusalaam iyo somerfield iyo savana ayaa iyagana ku kala xiga oo ah jaamacadaha ugu badan ee ay kasoo qalinjibiyeen ardayda ugu badan sanadkan ugu dambayntii cabdulaahi maxaa idinku kalifay inaad sanad walba daraasadan joogtaysaan maxayse tahay talada aada usoo jeedinaysaan ardayda soomaaliyeed runtii waxyaabaha aan oran karno inaan daraasadan joogtayno maaragtay waxyaabaha nagu kalifaya waxaa qeyb ka ah in aanu runtii aragnay inay faa'iido badan ee daraasadu keentay tusaale ahaan waxyaabaha markasta aan ka hadalno waxaa qeyb ka mid ah in kuliyadaha muhiimka u ah horumarka iyo waxsoo saarka waddanka ee ardaydu inta badan ay ku yar yihiin sanadihii ugu dambeeyey doodihii aan sameynay wax badan ayaanu ka hirgalay runtii xataa waxaa jira hay-ado fara badan oo dalka ka tirsan oo bixiya deeqaha waxbarashada bixiya hay-adaha qaarkood waayadan dambe waxay bilaabeen in ay mataqaan xadidaan kuliyadaha ay deeqaha ku bixinayaan si ardayda loogu jiheeyo kuliyadaha muhiimka u ah horumarka iyo waxsoo saarka dalka masalan kuliyadaha ay ardaydu ku yaraayeen balse aan isleenahay daraasadiinu iyo macalimiinta iyo hay-adaha waxbarashadaba qeyb ayay ka qaateen inay kor usoo kacaan waxaa ka mid ah kuliyadda waxbarashada oo tusaale yar aan ku siin karo sanadkii laba kun iyo labaatankii tirada guud ardayda kasoo baxday waxay ahayd saddex boqol sagaashan iyo toddobo sanadkii ku xigay oo kow iyo labaatankii afar boqol lixdan iyo toddobay gaareen sanadkana dhab ahaanti waxaan dhihi karnaa laba laab ayay ku dhow yihiin oo ilaa toddoba boqol iyo sagaashan iyo laba ardaya kasoo baxday marka waxa weya dareen fiicana ka jira meeshaas sida beerahoo kale sanadkii laba kun iyo labaatankii saddex boqol iyo sideetan iyo sideed ardaya kasoo qalinjibisay sanadkana shan boqol iyo kow iyo toban xanaanada xoolahoo kale boqol iyo sideetan iyo sagaal sanadkii laba kun iyo labaatan sanadkana ku dhawaad saddex boqol ayaa kasoo qalinjibisay marka ardayda sanadkan haddeerta natiijadooda imtixaanaadka ay maqan yihiin isku diyaarinaya inay xushaan kuliyadaha ay baranayaan waxaan usoo jeedinaynaa inay isku dayaan kuliyadaha muhiimka u ah dalka horumarkiisa iyo mataqaanaa dhaqaalihiisa marka waxaan ardayda usoo jeedinaynaa in kuliyadaha waxsoo saarka wadanka gaar ahaan beeraha maxaa la yidhahda xanaanada xoolaha kalluumaysiga iyo waxbarashada oo aan raacinayno statistics and planning oo runtii dal haddii horumar gaarayo qeybahaasna ay aada muhiim ugu yihiin
kaasna wuxuu ahaa guddoomiyaha hay-adda iftin foundation cabdulaahi maxamed xasan balaak oo u warramayey xasan kaafi cabdiraxmaan qoysti haatanna war degdegaan wargoor dhoweyd naga soo gaadhay gobolka baaya ayaa sheegaya in gelinkii dambe maanta uu dagaal cusub ka bilaabay deegaanka goofkaduuda buuraaye oo fadhiisiin ay ku leeyihiin ciidanka dowladda soomaaliya isku horimaadka ayaa waxaa u dhexeeya kooxda al-shabaab oo weerarka goofkaduud oo weerartay aan idhaahda goofkaduud iyo weliba ciidamada dowladda soomaaliya oo halkaasi ku sugnaa ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalka waxaana deegaanka goofkaduuda weli laga maqlayaa dhawaqa rasaas goosgoosa waana markii saddexaad ee al-shabaab ay soo weerarto goofkaduud muddo maalmo gudahooda halka weli dhegeystayaal nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida haatanna aynu dib ugu noqonno wararka gudaha waddankan maraykanka guddi xeer beegti ah oo ku sugan magaalada washington ayaa salaasadii ku dacweeyey madaxweynihii hore maraykanka donald trump inuu si fiican sharci ahayn isugu dayayey inuu dhalan rogo doorashadii laba kun iyo labaatankii ee uu ku guul daraystay si uu awoodda u sii haysto tani oo halis sharci kusii kordhinaysa ololaha uu ku doonayo inuu dib ugu soo laabto aqalka cada doorashada laba kun iyo afar iyo labaatanka afareedooda waaweyn ayaa u gudbiyey jack smith oo waaxda cadaaladda u xil saartay arrintani kadib markii xeerbeegtidu ay muddo bila ah dhegaysanayeen marag furro ay sameeyeen qaar ka mida xulafada ugu dhow trump waxyaabaha ay ka xasuustaan sidii isugu dayey iyo weliba sidii ugu guuldaraystay inuu dhalanrogo guuldarradii uu kala kulmay joe biden oo xisbiga dimuqraadiga ka tartamayay kaasoo noqday madaxweynaha maraykanka bishii januari ee sannadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii dacwadan oo shan iyo afartan boga ayaa ku eedaynaysa taraam oo hadda da'diisu ay tahay toddobiyo toddobaatan sanno inuu sameeyey shirqool uu ku khiyaamaynayo maraykanka ku halisgelinayo xuquuqda dadka kale islamarkaana uu ku hor istaagayo hanaan rasmi ah oo aqalka koongareeska uu ku tirinayo codadka doorashada ee ay ku ansixinayeen guusha baiden sidoo kale uu ku hor istaagay hanaankii rasmiga ah ee codadka loo yaqaano electoral collejka ee koongareesku ku tirinayeen halkaasi bishii januari lixdeedii ee sannadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii markaasi oo laba kun oo ka mida taageerayaasha trump ay xoog ku galeen aqalka baarlamaanka ee kabitaal hiilka loo yaqaano iyagoo mudaharaadaya waana markii ugu horreysay taariikhda waddankan ee soo taxnayd laba boqol iyo toddobiyo afartanka sanno madaxweyne hore lagu eedeeyo inuu sifo aan sharci ahayn xafiiska uu rabay inuu sii fadhiyo muddaxileed kale oo afar sannaa halkii uu si nabada ugu wareejin lahaa rabitaankiisa awoodda qofka kala wareegaya waxaana la filayaa inuu khamiista hortago garsoorka taasoo noqonaysa markii ugu horreysay uu maxkamadda ka soo muuqdo oo kiiskan daraadii ilaa iyo maantana trump waxa uu si aan run ahayn u sheeganayaa in la khiyaameeyo dib doorashadiisii codka oo la musuq maasuqay iyo weliba khaladaad kale oo doorashada ah aawadeed xataa kadib markii garsoorayaal doora ay diideen sheegashadiisa toddobaad iyo kadib doorashadii laba kun iyo labaatankii dacwadan ayaa sidoo kale trump ku eedaynaysa in shirqool ay maleegeen isaga iyo weliba lix qof oo kale si ay u dhalan rogaan natiijada qaran kuwaasoo midkoodna aan magaciisa lagu xusin dacwaddan waxaana dadkan afar ka mid ah ay yihiin garyaqaanadii la telinayay iyadoo midna uu yahay sarkaal ka tirsanaa waaxda cadaaladda halka qofka lixaadna uu yahay la taliyo siyaasadeed oo lagu eedeeyey inuu gacan ka geystay hirgelinta qorshe lagu gudbiyey tirooyin been abuur ah oo codadka madaxtinimada ah oo dan u ah trump si loo xanimo hanaankii lagu ansixinayey doorashada oo markaasi muujinaysa in baiden uu guulaystay waana markii labaad ee jack smith oo waaxda cadaaladdu arrintan u xil saartay uu dacweeyo trump labadii bilood ee lasoo dhaafay iyadoo hore uu afartan eedood ugu soo oogay waxaana uu dacwadoogu ku eedeeyey trump inuu sifo aan sharci ahayna laba-iyo soddon dhukumati oo sir weyn oo qaran ah uu ku haystay gurigiisa maaralaago ee ku yaalla gobolka florida kadib markii uu xafiiska ka tegey halkii uu kaga tegi lahaa kaydka qaranka sida uu sharciga maraykanku farayo waxaana garmaqalka dacwaddan iyadana la mudeeyey bisha mey ee sannadka laba kun iyo afariyo labaatanka waxaana tani ku biiraysaa xilli dacwadoogaha new york oo uu isaguna trump ku dacweeyey eeda la xidhiidha in uu ka been sheegay xisaabaadka shirkadaha gurigiisa iyo weliba ururka trump organisation si uu u qariyo lacaga boqol iyo soddon kun oo dollara oo la siiyey haweenay matasho filimaanta qaqaawan ka hor ololihii madaxtinimada ee ku guulaystay sannadkii laba kun iyo lix iyo tobankii taasoo ujeeddadu ay ahayd in haweenaydaasi aanay ka hadal hal habeen oo trump gogol wadaag la yeeshay toban sanno ka hor waxaana garmaqalka dacwaddan iyadana loo mudeeyey bisha march ee soo socota ra'yi ururin waddanka oo dhan laga sameeyey ayaa muujinaysa in trump ay si weyn u doonayaan codbixiyaasha xisbiga jamhuurigu soo magacaabitaanka cidda ku matalaysa doorashada laba kun iyo afariyo labaatanka mas-uuliyiinta wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa ballan qaaday inay cadaalad helayaan maxaabiista ku jira xabsiga dhexe hadalkan ayaa ka dambeeyey booqasho xabsiga dhexe ku tegay wasiirka dastuurka iyo cadaaladda xasan macalin warbixintan waxay noo haysaa wariyahayaga seynab abuukar
wasiirka dastuurka ee cadaaladda dowladda federaalka soomaaliya xasan macalin maxamuud oo saakay booqasho ku tagay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho ayaa maxaabiista ku jirta u ballanqaaday in ay heli doonaan cadaalad deg deg ah kadib markii uu koox maxaabiis ah uu kula hadlay gudaha xabsiga intiini dhaaftay muddada dhaaftayna maxkamadaha iyo garsoorka guud ahaan waxaad heli doontaa cadaalad intiina garsugayaasha ah na waxaad heli doontaan cadaalad muddada laga hadlaana toban sannana maahan umana dhowaan alxamdulilah rabbialcaalamiin waxaan rabnaa intiinan maanta na hor fadhisa ee maxaabiista ee la soo xidhay waxaan nahay wasiirka cadaaladda xelalaaliyihii guud ee qaranka taliyihii ciidanka asluubta iyo taliyayaashii kaleeto ee xabsiga iyo dhammaan howlwadeennadii kaleeto saakay waxaan u nimid waa adinka oo aan waxaan idinkugu nimid markii laydin soo xidhay waxaa laydinku soo xidhay oo laydiin keena halkaan cadaaladda inay sugnaato markii meeshaan laydinku haayo waxaa laydinku haayaa inaad cadaalad heshaan taliyaha asluubta jenaraal mahad cabdiraxmaan ayaa dhowaan mar uu ka qayb galay shirka dib u eegista xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed sheegay in muddo toban sano ah ay xabsiyada ku jiraan maxaabiis maxkamadi xukumin loona baahan yahay in arrintaasi wax laga qabto
warneeyow shaqadaasaa balaayay ka taaganta xabsiga ummadda ku jirta markaan ka soo qaadin cadaalad ha loo sameeyo horta arka meeshay ka bilaabanaysaa waxaa ku jiro nin toban sano xiran tobankaas sanana rumaan ah waayo cadaaladda intay taalla cadaalad ma taalla markii la fiiriyo waxaan leeyahay anoon siiba fogaanaya meesha ayadaa fiiro gaaba kitaabkiinoo dhan meeshu yaalla u imaada wixii saxanna ka qaata wixii qaldanna sax wabilaahi towfiiq wasiirka oo qiray in ay jiraan maxaabiis dhaaftay muddadii sharcigu u ogolaa in xabsiga lagu hayo maxkamad la-aan ayaa dhinaca kale dafiray hadalkii taliyaha asluubta ee ahaa in ay jiraan maxaabiis toban sano xiran iyaga oo aanu maxkamadi xukumin maalin dhaweyto waxa uu sheegay toban sano oo rumaan dadaa ku xidhan taliyuhu intaas markuu sheegay maanta la isku yimid waxaa horta noo caddaatay toban sano ma jirto toban sano oo rumaana ma jirto waxaase jira oo uu taliyuhu sheegay qofkii meeshaas ku xidhan ee muddada dhaafa maalin hadduu dhaafo inuu asaga toban sano uga dhigantaha qof walba su'aala la weyddiiyey goormaa lagu soo xidhay magacaaga maxaa ku xidhan tahay maxkamadda ma lagu horgeeyey muddadii ma dhaaftay su'aalo noocaas oo kaleeta ah ayaa yaalla waxay hor fadhiyaahu waa mas-uuliyiintii mas-uuliyiintu macnaha waxaa waay waa dadkii laydinka su'aalayay adinka oo la weyddiinayey oo lala xisaabtamayo runtii waxaan haysannaa dokumentis qof walba meeshaan ku xidhan tafaasiisha uu ku xidhan yahay waxa uu yahay waan haysannaa wasiir xasan macalin waxaa booqashadiisa xabsiga dhexe ku wehliyey xubno ay ka mid ahaayeen xeer ilaaliyaha guud ee qaranka sulaybaan maxamed maxamuud taliyaha ciidanka asluubta iyo xubno kale oo ka socday garsoorka iyo maxkamadaha saynab abukar v o a muqdisho
ad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawa iyo dunida ka soo gaadhaysa washington haatanna warna soo gaadhay wasiirka dhallinyarada ee ciyaaraha soomaaliya maxamed barre maxamuud ayaa amray in shaqada laga joojiyo guddoomiyaha xidhiirka ciyaaraha fudud ee soomaaliya khadiijo aadan daahir go-aankan ayaa la xidhiidha fadeexada ka dhalatay sida loo xulay ee gabadha soomaaliya ku matashay tartanka orodada jaamacadaha adduunka wasiirka ayaa war-saxaafadeedu soo saaray ku sheegay in xidhiirka ciyaaraha jaamacadaha soomaaliya oo ahaa xidhiirka magaciisa lagaga qeyb galay tartanka oo ka dhacay aqalka amaan idhaahda dalka shiinaha aanay wax diiwaangelin ah ka haysan guddida olombikada soomaaliyeed waxaanu yidhi waxaana wasaaradda u caddaatay in nasre abuukar cali aanay ahayn ciyaaryahanada orodada ka tirsan iyo weliba in murwe khadiijo aadan daahir oo ah guddoomiyaha xidhiirhka ciyaaraha fudud ay samaysay ku tagrifal awoodeed eex iyo weliba sumcadil qaran ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka wasiirka wasiirka ayaa faray guddoomiyaha guddida olombikada qaran ee soomaaliya inuu shaqada shaqa joojin degdega ku sameeyo guddoomiyaha xidhiirka ciyaaraha fudud marwe khadiijo aadan diiriye waxauu sidoo kale ka dalbaday in kulan deg dega ay isugu yimaadaan guddida fulinta olombikada qaran ee soomaaliya si ay go-aan uga gaadhaan galka guddoomiyaha xidhiirka ciyaaraha fudud ugu dambeyn wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaro waxay caddaynaysaa in hay-adaha garsoorka ay horgeyn doonto guddoomiyaha xidhiirka ciyaaraha fudud iyo weliba xidhiirka xidhiirkii la been abuuray ee jaamacadaha soomaaliyeed ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka saacadii lasoo dhaafay ayaa wararka soomaaliya waxaa hadheeyay muran ku saabsan gabadha ku ordaysa magaca jaamacadaha soomaaliya oo ka qayb gashay tartanka jaamacadaha dunida oo lagu qabtay amaba lagu magacaabaan idhaahda f i s u kaasoo sanadkana lagu qabtay magaalada jendu ee dalka shiinaha gabadhaasi ayaa wareeggii hore israebreebka ahaa gashay meel aada u hooseysa arrintan ayaana dhalisay su-aalo layska weydiiyey diyaargarowga tartankan ee jaamacadaha nasra abuukar cali ayaa u oroday si ay taageerayaasha soomaaliya iyo weliba kuwa isticmaala baraha bulshadu ay ugu yeedheen mid muruga leh waxaana ay ku dhammaysay orodkii koowaad ee sarareebka ciyaaraha jaamacada adduunka f i s u ee ka socda dalkaasi ee shiinaha dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo waryahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sida ay sheegtay dowladda soomaaliya dhowaan ayaa la filayaa inuu guud ahaan dalka ka bilowdo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab waxaana muuqata in iminka deegaano ka mida dalka ay ka socdaan dagaallo goosgoosa oo horudhac u ah wejiga labaad haddaba maxay ku kala duwan yihiin wejigii hore ee dagaalka looga soo horjeeday al-shabaab iyo wejiga labaad ee la filayo inuu dhowaan bilowdo waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya xildhibaan hore cabdirasaaq axmed jindi iyo axmed cabdulaahi oo labaduba ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya cabdirasaaq jindi xasankaafi waxaan u arkaa dagaalkan wejigiisii koowaad iyo wejigiisa labaad inaanay wax isbedel ha jirin bilcagsi wixii khaladaad laga bartay dagaalka wejigiisii koowaad in hadda la saxayo laakiin dagaalka waa cusub yahay wejiga labaad hadda dagaalka sida loo galay saaad ula socotaba waa cusub yahay muddo yar buu socdaa wixii khaladaad usoo bax waa arki doonaa lakiin ilaa hadda aniga waxaan arkaa inay haba yarata wax dhib ah ay jirin oo horumar iyo dardar cusub lala galay meelo badanna guulo badanna laga gaaray dagaalka sidii wejigiisii labaad hadda loo soo galay marka sidaasaan u arkaa wax dhibana ma jiraan insha allah khayraan rajaynayna haye axmed bismillahi raxmaani raxiim weriye xasan kaafi iyo v o a iyo xildhibaan cabdirasaaqba waa salaamay iyo dhegaystayaashaba salaam bacdi aniga waxaan aaminsanahay wejiga labaad iyo wejigii koowaad farqi weyna u dhexeeya waa run waa jiraa waa bilowday oo waa jiraa oo dagaalkii waa jiraa oo ciidamadii waa dhimanayaan oo aagag badan shaqaa ka socota laakiin sidii wejigii hore uu ku socday kuma socdo sababtu sidii wejigii hore uu u yaalay uma yaalo wejigii hore iskutashi shacabka deegaanka iyo dowladda keliya ah ayuu ahaa hadda laakiin wejiga labaad waxaa la sheegay in ciidamo wadamada safka hore ka socda ay ka qayb geli doonaan welina sidaan la soconno ma ay soo xaadirin ciidamadaasi oo goobaha dagaalka kama yani kama faltamin oo aagagii iyo jiidihii iyo deegaanadii ay ka howlgeli lahaayeen weli qaybahoodii ma ay qaadan dagaalkuna weli hadda hal aag ayuu hadda hal jaho ayuu xoogaa ka socdaa jaadan dhinacan oo galguduud oo shabeellaha dhexe soo xigta unbuu ka socdaa jahooyin badan oo uusan weli ka bilaaban oo uusan ka socon ayaa jirta farqi weynaa marka u dhexeeya cabdirasaaq waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay axmed adiga maxaad ku caddaynaysaa in wejiga labaad ee dagaalka uu la mid yahay kii ka horreeyey saaxiibkii axmed cabdullahina waa mahadsan yahay waana salaamaya xasan kaafiyow dagaalkan waxaa horta saldhig u ah oo asal u ahaa ee wejigiisii koowaad ee deegaanka dadka ciidamada deegaankaas asal u ahaa saldhigna u ahaa haddane waa ku sii darsantay oo horta dadka haddaanay ahayn asalka ahaa ee deegaanka haddaanay dagaalka ku jirin oo nabadoonadoodii iyo ikhyaartoodii baa lagu dilay waad arkayseenay mataqaanaaye degmooyinkii iyo tuulooyin fara badan dadkoodii bay nimankii markay soo rogaal celiyeen shabaabka ay ku dileen dad nabadoona waad arkaysa taas macnaheed marka waxaa waaye wejiga koowaad waxaa horseed u ahaa oo hogaaminayay dadka deegaanka haddana dadkii baa hogaaminayo waxaa ku sii darsamay ciidamada loo yaqaano dowladaha deriska ah ama frontline-ka ah baa ku sii darsamay marka oo meelo badan hadda dhaqdhaqaaq ka bilaabay sida koonfur galbeed oo kaleente iyo iyo jubbaland iyo meelo fara badan marka aniga waxaan aaminsanahay oo na ku caddaynayaa ayadoo markii horentana ay dadka deegaanka asal u ahayn haddana ay diyaar u yihiin maxaa yeele dadka deegaanka la-aantooda door badan ma lahaan lahayn oo ma socon lahayn dagaalku haddaanay dadka deegaanka aanay hogaaminaynin inay hogaaminayaanna waxaa daliil u asaad ujeedo nabadoonadoodii iyo akhyaartooda deegaanada qaarkood oo dagaalka u ka bilowday lagu laayay marka aniga waxaan qabaa waxaan ku sababaynayaa sidaan u sheegayba dadka deegaanka markii horena hogaaminhayay haddana dadkii deegaankii ah diyaar u hogaaminahon sababaheedina sheegay balaas ciidamada frontline-ta ah oo dagaalkii kusoo biiray marka sababahaasaan aan qabaa inay wax muuqdana wayba yihiinba saasaan rajaynaya marka ani sababahaasaan aan aan aan aan uga dhigaya mataqaanaye sababaha ay ku kala fiican weliba kan dardar cusub in la gelinaya axmed waxaad sheegtay inuu jiro farqi u dhexeeya labada weji ee howlgalka ka dhanka al-shabaab arrintaas maxaad ku sababaynaysaa waxaan ku sababaynayaa waa wax muuqda dee wejigii hore isku tashi ayuu ahaa ciidamada dowladda iyo shacabka deegaanka soomaalidu uuna isku tashanaysay kan laakiin taladii dad oo soomaalida ka bannaanka ah lagu daray oo xooggii iyo ciidankii iyo dagaalkii iyo wixiiba iyo qorshihii iyo istiraatiijiyadiiba waxaa wax ka wadaagaya waddamo kale welina hadda naqshadoodii ma hayno sababaha muuqanayo uga bedelan yahay waa intaas horta xaqiiqda marka laga hadlaayo tii horena waxuu kaloo uga bedelan yahay nimankan cadowga ah xoogaa qidadoodii waa bedeleen sida aniga aan dareemayo awal hore dagaalla kafool kafool aha jiri jiray oo waa la dagaalami jiray oo nimanka meeshii un lagula dagaalamo waa lagu jilcinayay oo waxbaa lagu gaarsiinayay laakiin hadda inaysan goobaha dagaalka ka dagaalamayn oo ay qidad cusub la yimaadeen inay banneeyaan meeshii uun lasoo wajahaba bannaynayaan markii ciidamadii ay dhulkii la wareegaanna ay gaatin soo samaynayaan dhibaatada noocaas oo muuqataana waa jirtaa waxaynu joognaa gebagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo cabdirasaaq xalka aniga waxaan u arkaa siduu madaxweynaha soomaaliya mudane xasan axmed marar badan uu ku celceliyey cadow aanan nimankan shabaabka ahaynna ma qabno xal aanan ahayn ama khayaar kaleente oon isbarbar dhignana ma jiro oo wuxuu yidhi dagaal nimankaas wax loogaga qaada mooye xal kaleente ma jiro waxaan qabaa dagaalkan meel looga noqdo ma jiro meel fiicanuna marayaa guushu waa dhowdahay qiyaasta iyo ifafaalaha muuqdana aniga waxaan qabaa oon aad ugu kalsoonahay oon aad u saadaalinayaa nimankan waktigooda inuu gabaabsi yahay saaxiibkeena hadda wuxuu caddeeyey oona muuqato meel kastoo loogu tago inay ama iska cararaan amaba dagaal foolka fool aanayba wakhti dheer ku qaadanin dagaal soo rogaal celina iyo ku dhufoo ka carara wakhti badanay soo qaadan kartaa mushkilad ma leh laakiin haddii saldhigyadeedii xamar xataa hadda iyo agagaarkeedii oo dhan nimankii in laga soomi baa muuqato waxaan u arkaa xalka dagaalka lagula jiro in la laban laabo niyad wanaagna lagu galo dowladda federaalka dowlad goboleeda ku garab istaagaan dadka shacabkana hadda siday u socdaan oo ay rajo uga qabaan shabaab in dalkan looga saaro rajadaas inay ku weynaato oo dagaalku meel kastoo la joogaba shacab iyo xukuumo iyo dowlad goboleed iyo meel kastaba aanan lagu kala harin xalka kaasaan u arkaa haye axmed dhinacaaga xalku muxuu yahay xalka horta ilaahay baa haya laakiin caqliyan waxay ila tahay xalka inuu ku guulaysan karo wejiga labaad labada weji in mid la wajaho oo haddii ciidamada safka hore ay diyaar yihiin aan waxba la tartartiibina si toosa wixii ay u soo galaan oo aan wakhtiga la caajisin oo dadka aan yacni niyadda laga jebin ee toos loo soo geliyo hawshii dardar lagu bilaabo haddii ay muuqato inaysan diyaar ahaynna isku tashigii lagu laabto oo si caadiya lagu laabto oo wixii ay dhihi jireen waxay ahayd soomaalideenna reemiyigaah kuu dhaanin maayo dhagaray ka roon tahay marka haddii ay dhagar waxooda yihiin oo aysan toos shaqada u gelayn in laga tashto oo si xooga looga tashto oo iskutashigii hore lagu socdo waan aaminsanahay haddii iskutashigii hore lagu sii socdo wax weyn in la gaari lahaa ilaa iyo hadda marka tala ahaan anay kollayna iyan waxay la tahay inay ku quman tahay dowladdu haddii wadamada saaxiibada hadda ay la tahay oo ay ku tala gashay inay waxgelayaanna hadday diyaar yihiinna inay shaqada la caajisiina ay dafdaf ku soo galaan haddii aysan diyaar ahaynna iskutashigii hore lagu laabto sidaasaan anugu xalka u arkaa intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen xildhibaan hore cabdirasaaq axmed jimdi iyo axmed cabdulaahi tan iyo kulanti dambe nabaday
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xasan kaafi qoyste oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban gabagabada idaacaddayna maraynaya haatanna aynu ku wada nusanno codka xasan aadan samatar heestaasi uu codkiisa inagu soo gaadhsiinaya xasan aadan samatar ayaana dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddii caawiya dunida tan iyo kulanta damban waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo